haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda musiibo kasta cashar ayaa laga bartaa waayo taariikhdu way soo noqnoqotaa dunidu kuma cusba in musiibo ku habsatay ay la dagaalanto laakiin taariikh qahanadu waxay leeyihiin weli dunida kama dhicin musiibo u saamayn badan sida koronavirus oo kale tan iyo markii uu bilowday waxa uu ku dhacay in ka badan siddeed milyan iyo sagaal boqol oo kun oo qof dunida oo dhan waxaana u dhintay in ka badan afar boqol iyo toddoba iyo lixdan kun oo qof si haddaba loola dagaalamo xanuunka oo loo yareeyo faafistiisa dunidu waxay bilowgii goosatay in la xakameeyo isu socodka iyo isu imaatinka dadka waxaana laga maarmaan noqotay in la helo siyaabo kale oo ay ku sii socdaan dhammaan shaqooyinka muhiimka u ah nolosha aadanaha sida caafimaadka waxbarashada iyo shaqooyinka kale ee asaasiga ah doorkaa waxaa buuxisay teknolojiyadda casriga ah tusaale ahaan markii la xiray iskuullada waxbarashadii ma joogsan laakiin waxaa la qaaday dariiqa ka duwan kii hore iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo maqal iyo muuqaal ah iyo internetka doctor cabdulaahi axmed oo loo yaqaano canjeero waa maamulaha dugsiga sare ee diirin ee magaalada portland ee gobolka maine ee dalkan maraykanka waxauu barnaamijka elayska uga waramay hanaanka cusub ee waxbarasho ee koroonuhu ku qasbay iskuullada wax loo diyaarsanaay oo maalin bil hebel maalin hebel dhibkaasaa dhici doona maysan jirin marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu biloobay habkan la yidhaahdo remote learning ama distance learning oo isaga dambeyskiisa uu yahay oo technologiyadu ay sal u tahay wax cusub ay ahayd especially iskuullada ilaa dugsiyada sare ilaa dugsiyada dhexe dugsiyada hoose wax ku cusub ay ahayd laakiin jaamacadaha qaarkood ayaa lagu dhigaa onlineka ama si isku dara oo galaas online ama galaas la xaadira ayaa looga qaata laakiin hayskuullada iyo dugsiyada ka hooseeya oo dhan way ku cusbay marka waxay waxaa jira learning curve ama barashaa jirtay oo lala qabsasho ah in macalimiinta qaarkood ay la qabsadaan in platformskii lagu heshiiyo oo la yidhaahdo waxaan isticmaalaynaa platformka inagoo dhan because ilmihii way wareerayaan haddii hal macalin wax isticmaalo technologiyada lafteeda mid ahayn platform isticmaalo macalinka kale mid kale isticmaalo wareer iyo waxaanan maxaa tirahda isku duwanaansho la-aana dhacaysa marka waxaasoo dhan in si degdega lagu xalliyay noqotay oo maamulkii iskuullada dusha ka fuulay waxaa kaloo dusha ka fuulay oo oo maamulka iskuullada iyo community oo dhan sidii loogu heli lahaa carruurta technolojiyada yani carruur badan ayaa waalidkood aysan awoodin inay internet iyo yees maxaa tiraa lacagtooda bixiyaan marka waxaa dhacday si degdega in looga saacido arrimahaas waxyaaba la yidhaha hot sport inay ay iskuullada qaar ama degmooyinka qaar ama magaalooyinka qaar ay qaybiyaan oo ciyaalkii computerka ama ipadka keliya aan la siinin ee la siiyo also hot sport oo internet ay heli karaan doctor canjeero ayaa dhinaca kala sheegay in inkastoo caqabado lagala kulmay hirgelinta waxbarashada onlineka ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare haddana ardada qaar ay arrintaasi faa'iido u noqotay waxaa kaloo jirta macalimiinta qaar oo dependent ku ahaa in ay isticmaalaan habab kale oo waxbarashada qaarkood buwaag isticmaalo physical ah qaarkood isticmaalayay iyo maxaa tirahda waraaqado la koofiyeeyey iyo wax isticmaalay waxaasoo dhan hadda wix ma jiraan dadka qaarkood hadda carruurta iyo dadka dhalinyarta way u sahlan tahay technologiyada haddii lagu qiyaaso dadka waaweyn marka macalimiinta qaarkood ay ku adkaataa jirta inay la qabsadaan laakiin oo waxyaabaha ka soo baxay oo faa'iidooyinka waxa waaye carruurta ama dadka dhalinyarta oo aad technologiyada ku wanaagsan waxaa dhacday in runtii carruur aan iskuolka imaan jirin ama iskuolka kasoo daahi jiray oo maadaama hadda online wix laga dhigay ay runtii ay up to date yihiin oo ay la qabsadeen waxbarashadii oo oo maxaa tirahdaa new information oo waxaa soo baxayba maxaa tira war carruurta qaar waxaaba u roomba in online ay iskuullada ku dhigtaan hay-adaha waxbarashada oo keliya ma aha ee kuwa caafimaadka ayaa iyana maciinsaday teknolojiyadda si loo yareeyo faafista xanuunka iyadoo dhakhaatiirtii loo tegi jiray cisbitaallada ee ballanta laga qabsan jiray badankood ay bukaanka ku qaabilaan habka onlineka sida uu sharaxayo doctor cabdisalaan cali afrax oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee maimonides iyo cisbitalka n y u ee magaalada new york dalkan maraykanka wallaahi technolojiyada siyaabo badan ayaa loo isticmaalay xilligan oo covid nineteen si oo haddii ay dhici lahayd soddon sano ka hor ay waxyeeladu aada uga weynaan lahayd dhanka caafimaadka waxaa aada iyo aada loo isticmaalay telemedicine wax la dhaho awal sidaa la socota qofka oo bukaan socodka ah iyo qofkii oo xanuun qabto waxay aadi jireen takhtarka oo primary careka hadda uma ay baahna inay aadaan maxaa yeelay waxay haystaan applicationno oo takhtarkii isagoo joogo xafiiskiisii oo bukaankii kala xiriiraya isagoo gurigiisi joogo marka taasna waxa waaye dhinacaas waxay yaraysay in baahida loo qabay dadka inay meel isku wada tagaan social media laftirkeeda aada ayaa loo isticmaalay si oo dadkii loo wacyigeliyo loo gaarsiiyo sida oo calaamadaha cudurka iyo waxyaabaha la samayn karo si looga fogaado marka technolojiyada waxay aada iyo aada marka u waxaysay in social distancekii dadkii effectively ay u sameeyaan iyagoona nolol maalmoodkeedii iyo waxbarashadoodii ayna isbedelin marka markaad fiiriso dhakhtarka oo kale marka qofku qaabilayo waxay ahayd inuu madaxa ka taabto feeraha bahashii lagu dhegaysanayay ka saaro meelaha qaarkood riixriixo mar haddii kala fog yihiin ma moodaa in caqabadii ay jirto weli dhakhtarkii aanu ogaan karin qofka xanuunka haya laakiin wuxuu u sheego oon uu talooyinka bixinayo telemedicinka hotor sidiisa wuxuu soo bilowday sagaashaniyadii waxyaabo wuxuu soo maray stages kala duwan ayuu soo maray heerar kala duwan marka hore waxa waaye x-ray ayay ahaa jirtay hadda marka technologiyada waxay saamaxday in oo samaacadda statoscopka oo qofka wadnihiisa lagu dhegaysan karo uu qofka isaga intuu isi saaro ama qof kaleeto uu saaro takhtarka isagoo dhinaca kala jooga uu maqlo hadda waxaa kaloo jira applicationno oo qofka xumadiisii intuu iska qaado takhtarkii uu hore ka helayo waxaa kaloo jiro qofka oxygen levelkiisii la ogaan karo maxaa la dhahayay isagoo meel kala joogo marka isku mid ma aha qof oo ku hor fadhiyo oo aad baaritaano badan ku samaynaysid laakiinse xaaladda lagu jiro darteed macnaha baahi weyn ma aysan imaanin maadaama qofkii caafimaadkiisi guud laga warqabi karo xitaa meelaha qaar waxaa jiro dadka oo aada u liito oo u baahan wadnahooda in la monitor gareeyo kaleeto oo la control u baahan in qalab intii guriga loo geeyey ay isku xireen oo dhakhtarkii isagoo xaafiiskiisa fadhiyo uu kala socdo garaaca wadnihiisa sida uu yahay haddii isbeddel uu ku arkana waxa waaye ambulance iyo waxbaa loo diraa marka waa baahidaas xoogaa waxaad moodaa inay technolojiyada especially telemedicinka ay xoogaa ay wax ka qabatay oo baahi weyn aysan ka dhicin xitaa shaqooyinkii markii hore u baahnaa in la joogo xarumaha sida warbaahinta oo kale oo ku shaqeeya istuudiyaal ku qalabaysan warlalisyo ayaa covid nneteen uu ku qasbay shaqaalahooda inay guryaha ku soo shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya teknolojiyadda tusaale ahaan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga shaqaalaheeda ayaa gebi ahaan guryaha ku shaqeeya xuseen barre aadan oo ka mid ah ayaa barnaamijka elayska uga warramay sida teknolojiyadda casriga ah ay u caawisay wariyaasha haddii aan eegno kaalinta teknolojiyadda casriga ah iyo sida ay u caawisay shaqada warbaahinta xilligan lagu jiro waxaa run ahaantii arrintaasi kaalin muhiima ka qaatay internetka oo aanay la-aantiis suurto gasheen in si fudud oo deg deg ah oo waadax ah ay dadku warbixinada ka baxa qalabka kala duwan ee warbaahinta ay ku heli lahayeen tusaale ahaan haddii aan soo qaadano laanta af soomaaliga v o a washington waxaa tusaale kooban ina siinaya aniga iyo adig oo ah colaad tan iyo intii xayraadda lasoo rogay muddo ku dhow saddex bilood ismaynu arkin inkasta oo aynu isku magaalo joogno haddana shaqadii maalinlaha ahayd ee aynu ku kulmi jirnay xafiisku si caadiya ayay u socotaa waxaa laga yaabaa marka aynu hawada ku jirno ee aynu dadweynaha la hadlayno in ay sawirtaan inaynu hal meel ku wada sugannahay laakiin runtii xaqiiqadu saas ma aha waxaana taasi fududaysay teknolojiyadda casriga ah oo marka laga yimaado internetka waxaa iyaguna door weyn ka qaatay aaladaha lagu xidhiidho ee lacag la-aanta ah sida whatsappka skypeka zoomka iyo qaar kaloo badan kuwaasi oo sahlay waraysiyada in la qaado lana helo xog dadweynaha marka laga soo tago sida teknolojiyadda looga faa'iidaystay dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo shaqooyinka waxaa teknolojiyaddu aanay waxba ka tarin dhinaca cayaaraha gaar ahaan kubadda cagta oo tartamadii caalamiga ahaa sida horyaalada yurub ay bilaabmeen iyadoo aanay garoomada taageerayaal joogin taasoo tabintooda warbaahinta iyo telefishinada ay meesha ka saartay sawaxankii iyo xamaasadii garoonka ee taageerayaashu ku dari jireen cayaaraha felis faarax oo ah gabar soomaaliyeed oo tababare dhinaca kubadda cagta ah ayaan kula xiriiray qadkasta teleefonka ee dalka britain anigoo weydiiyey saamaynta coronavirus teknolojiyadda iyo kubadda cagta maadaama dhibka ugu weyn oo kasoo gaaray dadkii daawan jiray taageerayaasha aysan geli karin garoonkii inay heleen xal ah zoom oo kaleeto uu yimaaday oo dadkii isla fadhin islana joogin garoonkana ku jirin gurin gurina isla joogin ay wada daawan karaan ciyaartii isku si ay maaragtay u xiisayn karaan marka taas oo kaleeta ayaa soo kordhay laakiin dadka qaar baa qaba in xamaasadii garoonka iyo sawaxankii iyo wixii macnaha ku deri jiray kubadda cagta meesha ay ka baxeen oo mararka qaar aad maqlaysa hadalkoodii iyo ciyaartoodii isu yeeranaya garoonkii uu u ekaaday garoon iska xaafadeed waa runtaa marka hadday gool dhalato oo kaleete tusaale ahaan waxaa looga faa'iidaysan jiray markaan tusaale usoo qaato arsenal oo kale garoonkeeda markii la galo gurigaaga markaa ku dheelaysa faa'iidaa kuugu jirta oo dhibcahaagu banaanka inay ku yaalaan oo kaleeto because taageerayaasha ayaa waxay noqon ciyaartooydii labiiy tobnaad waxaa kuu noqonaya taageerihii marka taageerada markay meesha ka baxdo sacabkii gool markuu dhasho haddii baxto ciyaartooy anaga naga mid oo kaleete uu laga qaran laga galoo kaleete qaylada ay qaylin jireen oo maaragtay ninka maaragtay garsooraha la saari jiray brexshar meesha ayay ka baxday marka garoon iska cidlaa oo maaragtay aan lahayn maaragtay xiisihii horeyso oo marka booniga dadweyneho dhan ay daawanayaan gudaha ku jiraaya ankay qofka ka daawanaya fadhigiisahay mararka qaarkood xiisaha waxaa maaragtay sii aad usii kor usii qaadaya waxay tahay taageerayaasha guriga gudihiisa ku jira garoon gudihiisa ku jira marka taas markay meesha ka baxday waxay iska noqotay waxaan aad u naf lahayn haddana haddaad si u fiirisid dadka xiisa ee booniga si kastaba kama maaragtay rajo dhigi karaan inay mar kale ay maaragtay t v-ga uu kusoo laabto banoni marka taasaa hadda xoogaa noo bedeshaa moodaa in maaragtay isihii uu tartiib tartiibna usoo laabanayaa moodaa intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay doorka teknolojiyadda iyo xilligan xanuunka covid nneteen intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan